habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington waana isniin disembarna waa saddex sannadka laba kun sideed iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda waxaa idiin daadihinaya jacfar kuukaay iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada ah aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimona waxaa ka mid ah puntland oo magacowday guddiga ansixinta iyo xallinta khilaafaadka golaha wakiilada ee cusub iyadoo bisha dambena ay dhici doonto doorashadii hoggaanka maamulkaasi waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda naafada soomaaliya sababtoo aniga hadda kula hadlaya waxaan ku naafoobay sagaal iyo toban sana anoo jira baa ulala rugmay magacaan la ii qaaqoo jirinaa la ii yaqaan jiiska ayaa la ii yaqaanaa ewalna waxaa la ii yaqiin nuur maxamed axmed dhibaatooyinkaasaan ku qabaa mana ogoli aniga in jiis in la yidhaha hortaan kuu sheegay jiis ilaa waxaa laga noqdaa iibaankaa laga noqdaa awlaaddaa laga noqdaa midnana kama intiiba ii joogaan
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale oo soomaaliya ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida wararka ka imanaya magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa sheegaya in bam gacmeed lagu weeraray guri ku yaala xaafadda wadajir amaba a d c ee magaaladaasi guriga la weeraray ayaa la sheegay inuu deganaa xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamankii sagaalaad ee dowladda federaalk soomaaliya warar aanu ka helnay dadka deegaanka ayaa sheegaya in ugu yaraan qof rayida oo weliba dumara ay ku dhaawacantay qaraxaasi
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa warqaddu u diray ra-iisul wasaaraha bakistan imraan khan waxa uu kaga codsaday in xukuumadda islaamabad ay kala shaqayso sidii kooxda taalibaan ee dalka afghanistan loo keeni lahaa miiska wadaxaajoodka ra-iisul wasaare imraan khan ayaa maanta wariyaasha ugu sheegay magaalada islaamabad in warqadda uu helay saaka oo isniin ah wuxuuna ballan qaaday in bakistan ay samayn doonto dhammaan dadaalada suurtagalka ah si ay gacan uga geysato hanaanka nabadda dalka afghanistan afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda bakistan maxamed faysal ayaa goor dambe soo saaray qoraal uu ku faahfaahinayo arrintan waxaana uu sheegay in madaxweyne taraam warqaddu u soo diray imraan khan uu ku sheegay in waxa ugu muhiimsan ahamiyadiisa gobolka ay tahay sidii loogu guulaysan lahaa heshiis ku salaysan wadaxaajood oo laga gaaro dagaalka afghanistan faysal ayaa sidoo kale sheegay in taraam uu warqadiisa ku qiray in dagaalka afghanistan uu khasaare gaarsiiyey maraykanka iyo bakistan labaduba
madaxweynaha dalka nigeria maxamedu buhari ayaa sheegay inaanu geeriyoonin oo uu nool yahay isagoo sidoo kalena beeniyey in qof isaga u eg oo laga keenay suudaan uu booskiisa joogo madaxweynaha nigeria ayaa meesha ka saaray wararka geeridiisa oo axaddii laysla dhex marayay internetkana lagu faafiyey kadib markii uu qurba joogta dalkiisa kula kulmay dalka poland oo uu kaga qayb gelayo shirmadaxeedka cimilada qaramada midoobay dhab ahaantii waa aniga waxaan idiin xaqiijinayaa in qofka idin hortaagan uu aniga yahay ayuu u sheegay jaaliyadiisa isagoo intaasi ku daray in uu dhowaan u dabaaldegi doono sannad guuradiisii toddobaatan iyo lixaad isagoo xooggiisu uu dhammaystiran yahay buhari waxa uu yidhi waxaa jira dad badan oo jeclaa inaan u geeriyoodo xanuunkii i haye bayaan uu soo saaray afhayeen isaga u hadlay ayaa lagu sheegay in dadka qaarkii ay u tageen madaxweyne ku-xigeenka iyagoo qalqaalo ugu jira in ay booskiisa galaan maadaama ay aamineen in madaxweynuhu uu geeriyooday warar ka sheegaya geerida buhaari ayaa soo ifbaxay kadib markii uu inta badan sannadkii labada kun iyo toddoba iyo tobankii ku qaatay magaalada london halkaasoo looga daweynayay xanuun aan la shaacin waxa uu yahay kadibna anfagaarayaasha lagu arag madaxweyne buhaari waxa uu sheegay in kuwa faafiyey warka geeridiisa ay yihiin jaahiliin aan diinta ku dhaqmin
dalka qatar ayaa maanta sheegay in uu ka baxayo ururka dalalka saliidda dhoofiye ee obek laga bilaabo bisha janaayo ee sanadka laba kun sagaaliyo toban si diiradda uu u saaro dhuufinta gaaska dabiiciga ah ee la khafiifiyey ee marka lasoo gaabay loo yaqaano l n g isagoo maanta weliyaasha kula hadlaya magaalada dooxa ee caasimada ah ayaa wasiirka tamarta qatar saacad shariida alkaabi waxa uu sheegay in dalkiisa oo ah kan dhuufiya gaaska ugu badan ee dabiiciga ah uu qorsheynayo inuu kordhiyo dhuufintaasi waxa uu sheegay in dalkiisa uu sare u qaadi doono isagoo gaarsiin doonaa inta ay soo saaraan sanadkii boqol iyo toban milyan oo tan halka iminka ay ka soo saaraan toddobaatan iyo toddoba milyan qatar ayaa sidoo kale doonaysa in ay kordhiso waxsoo saarkeeda saliidda ceeriin oo hadda ah afar dhibic sideed barmiil maalinkii ayna gaarsiiso lix dhibic shan milyan oo barmiil sida uu sheegay wasiirka dowladda qatar ayaa waxaa xiisab diblomaasiyadeed ay kala dhexaysaa dalka sacuudiga oo ah kan ugu awooda badan dalalka obeg hase yeeshee alkaabi ayaa sheegay in go-aanka qatar ay kaga baxayso ururkan uusan xiriirla lahayn arrimo siyaasadeed ururka obeg oo xaruntiisu ay tahay magaalada vienna ee dalka austriya ayaan weli jawaab ka bixin go-aanka ay qaadatay qatar
fiid wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo haatanba si toosa idinkaga imanaysa washington markana magaalada muqdisho mid ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dadka qaba xanuunka h i v aids ayaa lagu toogtay galabta magaalada muqdisho ninkaasi oo lagu magacaabi jiray cabdirashiid sheekh cabdi iidle ayaa ahaa madaxa wacyigelinta guddiga ka hortaga xanuunka h i v ids waxaana lagu weeraray degmada yaaqshiid jamaal axmed cismaan ayaa dilkan waxa uu ka waraystay guddoomiyaha dalladda dadka la nool xanuunka h i v ids sheekh abaacali sayid sheekh maxamed cabdirashiid waxa uu qaban jiray inta aan ka aqaano waxa waaye dadka h i v aids la nool xanuunkaas la nool inuu taakuleynayay in maxaan ku yidhaahdaa xagga daaweyntooda wax badan ayuu u qaban jiray ayaan ogahay waa nin ahlul salaad ahanaynu ahay waa iska dukan jirnay hola kalena waa qaban jiray nin doctoora u ahay caafimaadka waa gartay marka goormay kusoo gaartay inuu dhintay oo la dilay geeridiisii waxa ay soo gaartay subaxdaanay isoo gaartay marka waaba naxayoo sababtoo ah maanta waxay ahayd ayaanta isniin haye sabtidii ayaan isla joognay meesha lagu qabanayay sanad guuridii markaa soo socda waa u jeeday nabad inuu qabay marka subaxaa markaan maqlay aad baan ugu naxay geeridiisi ilaahi u naxariisto soorimaan dhalaa naga siiyo marka dalladda aad adigu guddoomiyaha u tahay iyo cabdirashiid guddigu ku jiray waxyaabaha aad iska kaashan jirteen oo aad wada qaban jirteen sharaxaad inaga siiy dabcan asaga wuxuu ahaa hay-adan oo hadda iskaak loo yaqaano ayuu la shaqaynayey oo loo soo micnaheeda saad waxawaaye hay-adda uhel saaran isku xirka dadka hay-adaha ka shaqeeyaan dadka xanuunka la nool iyo dadka xanuunka la nool ayaa maaragtay waxa waaye haddii la koobo soomaaliya loo qeybiyey saddex qeyb qeybtan oo hargeysa iyo qoorkan qeybtan kale oo puntland iyo qeybtan inta ah saddexdaas qeybood ayaga maamulaya kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha dalladda dadka la nool xanuunka h i v ids sheekh abaacali sayid sheekh maxamed waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey jamaal axmed cismaan
qoraal ka soo baxay xafiiska madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa lagu magacaabay guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka golaha wakiilada puntland nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray magaalada garowe guddigan oo ka kooban toddoba xubnood iyo hal xogeyn ayaa ah mid maalmihii ugu dambeysay la sugayey inuu magacaabo madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas xilli ay socoto soo xulidda xubnaha baarlamanka cusub oo ku imaanaya sidii hore ee xulista qabaa'ilka guddiga uu magacaabay madaxweynaha puntland ayaa waxaa guddoomiye u ah caaqil cismaan ismaaciil barre waxaana badan walaac ah laga qabo waajib gudashadooda maadaama uusan jirin marjac sax ah oo dib loogu noqonayo xalinta khilaafaadka dhex yeela beelaha marka laga soo tago rabitaanka xukuumadda xilliga jirta dad badan ayaa aaminsan in doorashadan ay ka duwan tahay kuwii hore marka loo eego sida ay ku socdaan ololaha musharaxiinta puntland ayaan weli ka gudbin nidaamka soo xulista baarlamanka ee qabaa'ilka ku salaysan xilli ay jirto in ka badan labaatan sano waxaana isku dayada madaxweynayaasha ee ah inay sameynayaan nidaamka xisbiyada badan uu ku hara oo keliya ololayaasha ay ku doonayaan in lagu doorto nuux muuse birjeeb v o a garowe
halkaa aad welihii nagala socotaana waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda maraykanka tibord naj oo weli ku guda jira booqashadiisa qaaradda afrika ayaa ku sugan geeska afrika dalka jabuuti oo uu shalay gaaray waxa uu halkaasi kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi iyo madaxweyne ismaaciil cumar gelle wariyaheenna ramadaan muuse ayaa warbixintan jabuuti nooga soo diray kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka ee arrimaha afrika tibornaj ayaa xalay intii aanu kaanba bixin magaalada jabuuti ka qayb galay laba munaasibadood oo kale ah abaalmarin iyo goob uu qodobka ka jaray oo maraykanku ugu talagalay in laga heli karo adeegyo kala duwan oo la xidhiidha aalada internetka kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka ee arrimaha afrika ayaa marka hore guddoonsiiyey abaalmarinta geesinimada haweenka gabadh reer jabuuti oo ka tirsan ciidamada booliiska jabuuti muumina xuseen dharaar waxaa loo doortay gabadha geesinimada ee jabuuti tallaabadan ayaa mid lagu farxo iyadoo muumina ka tirsan ciidamada jabuuti oo kaalin wax ku oola ka soo qaadatay howlaha la dagaalanka argagixisada waan u hambaliyeynaynaa iyadoo ay tahay markii u horreysay ee abaalmarintan laga hirgeliyey jabuuti danjiraha maraykanka u fadhiya jabuuti ambasader leyri ondre ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo abaalmarinta isagoo tilmaamay nabadgelyada iyo xasiloonida jabuuti jabuuti waa jasiirad nabada oo ku taalla degmo ay ka jirto xasilooni la-aan badan waa taanuu mar walba ugu hambaliyeenno jabuuti arrinta deganaanshaha iyo nabadgelyada jabuuti ayaa keentay inay ku soo hirtaan jabuuti maalgeliyayaal badan oo iskaga kala yimid daafaha dunida oo dabcan wax weyn ku soo kordhiya dhaqaalaha jabuuti taliyaha ciidamada booliiska jabuuti kolonel cabdilaahi cabdi faarax ayaa ka waramay gabadha la guddoonsiiyey abaalmarinta muumine xuseen dharaar oo ka tirsan ciidamada booliiska jabuuti waxaan odhan karaa maadaama boolisku yahay hay-adda dawliga ee aan madaxa u ahay in muumina ay tahay gabadha keliya ee ka qayb qaadatay obereshinada amba howlgallada iyo tababarada ciidamada ee magaalada muqdisho gabadha la guddoonsiiyey abaalmarinta geesinimada haweenka muumine xuseen dharaar ayaa sidan ii sheegtay ciidamada booliiska waxaan ku jiraa qaybta counter terrorism muddo lix sanana waan ka shaqeeya qaybtaas maxaad ku mutaysatay markaa abaalmarintan abaalmarintan waxaan ku mutaystay woman of award waxa la dhahdo shaqadii aan soo qabanayay muddada intaa leeg shanta lixda sano ahayd oon keligii gabadh ahaan keligii ku dhex jiray tiimkaas oo ilaa labaatan iyo qof oo raga ka kooban taasoo aynan lahayn la odhanayn waa gabadha ka daaya shaqadan oo ku culustee inta ay qabanaan mala qabanay xilli gaar waxaan bana la ruuxi jiray maxaa ka mid a waxyaabaad qabanayseen haddaad dano yar taabateen iyo si kooban inkastoon si gaar ahaan aan u gelin qaybta investigationka ayaan ku jiraa oo baaritaanka xilka dheer leh exactly
waay shucuurtaada ka waran maanta dee abaalmarintii baa lagu guddoonsiiyey dadaalka lixda sanno kadib sideed u aragtaa ma filinaynba horta inaan halkan imanayo marka aad baan u faraxsanahay taasaan ugu mahad celinaya marka hore director generaalkayga agaasimaha guud ee booliiska oo hadda halkan ii soo ogolaaday inaan halkan soo gaadho iyo tiimkayga kale ila soo shaqeeyeyba oo isoo encourage geliyey inaan maxay ahayd soo dhammeeyo
dhinaca kale kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka ee arrimaha afrika tibornaj ayaa qodobka ka jaray xarun cusub oo qaabilsan adeegyo casri oo xagga internetka waa kan mas-uulka xaruntaasi oo magaciisa marka hore igu bilaabay magacaygu waa turki ismaaciil maxamed waxaan ka yahay american space manager jibuuti meeshan la furay maanta ee la yidhaahdo american corner jibuuti waxay ka mid tahay waa institutionyaal badan oo adduunyadao dhan ku yaala adduunyada waxay yihiin toddoba boqoloo corner baa jira oo waa santaryaal loogu talagalay inaa lagu barto ingiriiska entrepreneurshipka oo waxaa loogu talagalay inaa lagu barto englishka iyo sidii dhalinyartu uu innovation ula iman lahayd ee dhalinyartu u baran lahayd waxyaalo jadiida markaas safaaradda maraykanka ee jibuuti ayaa iyaduna dhalinyartaas resources wax la idhaahdo siin doonta ciyaalka siday skillskooga usii biiriyaan siday waxyaalo jadiida u bartaan rabadaan muuse v o a jibuuti
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a waxaynu weli ku guda jirnaa idaacaddeenii habeennimo munaasabad lagu maamuusayo maalinta naafada caalamka oo sanad walba la xuso saddexda bisha disembar ayaa maanta lagu qabsay magaalada muqdisho dadka naafada ee ku sugan soomaaliya ayaa sheegay in ay la nool yihiin dayacaad iyo faquuq joogto ah xasan kaafi qoyse ayaa warbixintan kasoo diray magaalada muqdisho munaasabadan oo si weyn loo soo agaasimay ayaa intii ay socotay lagu lafaguray dhibaatooyinka ugu badan ee soo wajaha dadka naafada ah iyo sida ugu habboon ee wax looga qaban karo guddoomiyaha guddiga adeega bulshada ee baarlamanka soomaaliya xildhibaan cali cismaan cali jowhar ayaa goobta ka sheegay in dowladdu ay hirgelinayso hay-adda booshe baahida dadka naafadaha islamarkaana golaha shacabku ay meel mariyeen sharciga dhismaha hay-adda naafada qaranka iminkana uu hor yaallo sharcigaasi aqalka sare dastuurkii waa la ansixiyey hindisa sharciyeedkii aqalka saraa loo gudbiyey hay-addina waa la samaynaya dowladdu way samaynaysaa wixii dambe ay u baahan yihiin oo sida waxbarashada iyo magaranaysaa wixii kastoo caafimaadka waxbarashada shaqada abuurka yacni waxaasoo dhanna hay-adda ayaa laga rabaa inay samayso maalintan maalinteeda kaleo sanadka soo socda waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in aan ogaano inaan helno hay-adda oo samaysay meelo fara badan oo technolojiya wax ku baranayaan dadka naafada si aad ogtihiin dadka naafada qofka hadduu naafo yahay maskaxda naafo kama ah maskaxda wuu ka fikiraya qofku intuu maskaxda ka fayo oo fikirayana naafo lama dhihi karo wax kastuu samayn karaa waxbuu qaban karaa waxbuu alifi karaa waddanku wax kusoo kordhin karaa sidoo kale xildhibaan sadiiq xirsi warfaa ayaa sheegay in qaybaha bulshada looga baahan yahay in la joojiyo magacyada qaabka daran ee loogu yeero dadka naafada ah marka sharciga hadhow markaa la sameeyo dadkii administrationkii waxaa la gelaya dadkii hoosha qaban lahaa hoosaa la gelaya in qofka mataqaanaa baahiyaha gaarkaa leh soomaaliya inay ka baaba'do in magacyadan qaabka daran lasugu yeeraayo hebel waa iley hebel waa lugey waxaas waxaa waaye wax dadka qabta maa yaa wax mataqaana calaamada ilaahay sameeyey in lasku mataqaanaa laisku elhaneeyo wax wax saxan maa inaan qofka maskiinka unbaa garan kara keliya qofka maskiinka unbaa garan kara keliya ama qofka baahiyaha gaarkaa qaba keliya a garan kara dhibka ay leedahay dadka lixdiis lixaad qaba ma garan karo waxaa kaloo jira dadka baahiyaha gaarkaa idinka keliya dadka lixaad keliya la maaha dad waxaa jira maskixiyan ula ayaa jira oo dalkeen aad uga fara badnaanaya sharcigan atakoodu xaqooda ayuu siin doonaa hay-adaas marka la sameeyo laakiin maxaa la raada kabacdi marka guryaha cusub marka la dhisaayo in lagu qasbo inay koorka guryaha macna marka la dhisaayo inay guryaha u sameeyaan meel dadka baahiyaha gaarkaa le meel u fududaan dadka curyaanka dadka naafada meel ay maraan in loo sameeyo musqulaha musqula meel gaara in loo sameeyo ugu dambayntii qaar ka mida dadka baahiyaha gaarkaa qaba ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan maalinta naafada adduunka raxiim annagoo ah naafada soomaaliyeed waxaan u hambalyaynaynaa naafada maalinta naafada adduunka waana ku faraxsannahay maantoo kale inay ku soo aaddo xafladdaas oo aan si weyn baahiyo gaara aan u qabno ummadda soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa insha allahu tacaalaa inay nala soo garab istaagaan wix alla wixii aan u baahannahay oo ah shaqo wanaagsan gaadiid lugo aan ku soconno intaba inay nala garab istaagaan waa ku maadsanyin waana ka codsanayna waxyaalo badan ayaan kala kulannaa sababtoo aniga hadda kula hadlaya waxaan ku naafoobay sagaal iyo toban sana anoo jira baa urala rugmay magacaan la ii qoon jirina la ii yaqaan jiiska ayaa la ii yaqaanaa ewalna waxaa la ii yaqiin nuur maxamed axmed dhibaatooyinkaasaan ku qaba mana ogoli aniga in jiis in la yidhaha horta aan kuu sheegay jiis ilaa waxaa laga noqdaa iibaankaa laga noqdaa awlaaddaa laga noqdaa midnana kama ihi intiiba ii joogaa marka waxaa weeye naafo ma ihi ummadda somal waxaan ka codsanayna inay naga daayaan magaca la yidhaha naafo labadaba waxaan ugu baaqayaa inayna maalgeliyaan oon shaqana siiyaan wanaagsan oon ku shaqaysanno waxaana nahay naafada soomaaliyeed oo ah khaasatan naafo xibnuhu muhiimka waa aynoo joogaana hal xibnaan ka maqannahay alxamdulilah waxaana leenahay waxaan ugu maanta waxaan ugu farxadda koowaad oo naafada ayaa maanta ma artaa ugu maxadinayna ilaahay subxana watacalana ugu maxadinayna waxaan leenahay bulshada soomaaliyeed inayna daryeelaan ayna qabtaan sida aan hadda u yeelno ilaahay ka sukow ayagaa ma aragtaa noo xoog ah waxaana maxad gooniya u celinaya dhallinyarada hadda naga qaadaysa miidiyaha naga qaadayo wararka alxamdulilah ayagana waan u mahad celinaynaa dadka yacni ma aragtaa dowladda ah oo waxqabadka aan ka rabno naafadaan shil gaariyo ahay baawura dul maray anigoo cunug toddoba jir ah oo garaabiista ah ilaa intaana ma aragta waa aan iskaga noolaa alxamdulilah dadka muslimka ahna waxaan u sheegayaa inayna garab qabtaan dal iyo dibidda meel allaala meeshay joogaan sanad waliba maanta oo kale ayaa caalamka laga xusaa maalinta naafada adduunka waxaana jirta in maanta magaalada muqdisho meelo kala duwan lagu maamuusay maalinta naafada adduunka oo ku beegan saddexda diseembar xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
duqaymo dhinaca cirka ah ayaa lagu soo warramayaa in maanta lala bartilmaameedsaday dhul ka mid ah gobolka hiiraan gudoomiyaha degmada maxaas ee gobolkaasi hiiraan maxamed cabdi cawaale ayaa weriyaha v o eda xuseen xasan dhaqane uga warramay diyaarado aan la garanaynin oo duqayn ka geystay barqadii maanta deegaan lagu magacaabo ganuribad oo hoostaga ah degmada maxaas
waxaa saakay laba diyaaradood oo diyaaradaha dagaalka ah cid la aanan aqoonin oo tuutaysan ciidan tuutaysan oo saaran yahay saaka barqadii markay ahayd shan saac oo toban dhiman ama si dadku u yaqaano afartii iyo konton daqiiqo laba diyuuradood oo diyaaradaha dagaalka ah ciidan tuutaysan oo joog hoose ku socda ayaa tuulada ganuuribad ee ka tirsan degmada maxaas waxay ku rideen saddex gantaal saddexdaas gantaal ilaahay mahadiis gaari dameer taagnaay muugiyo wax kale waxyaale kuma geysan maxay kula noqon kartaa ujeeddada ee diyaaradahaasi u duqeeyeen tuulada gunanribad meel ka mid ah waxaan u qaadan karaa arrimihii militariga ee maxaan ku rahda ciidamada isbahaysyada iyo soomaaliya ay kula dagaalamayeen kooxaha nabaddiidka ay kula dagaalamayeen inay ku qaldoomeen aynay u qaateen in gaari dameerkaas uu yahay maxaan ku rahdaa ciidan technica ah oo meesha yaallo u yahay laakiin nasiib darro waxaan aada uga xunnahay meeshaas meel ay nimankaas nabaddiidka ka dhow yihiin ma ahayn marka waxaan cabsi weyn ka qabnaa meeshaas waa meel dad shacab uu degan yahay kamana dhowo nimanka nabaddiidka ahu waxaan ka codsanaynaa marka inaynay mar dambe nagu soo noqon ayna ka warhayaan meesha ay wax ka qabanayaan ay ku ridayaan oo koonfurta soomaaliya ayaa waxaan ka maqlaynay shacaba wax loo geystay dad baa wax gaareen tii marka inaana faa'iidadii laga filanayay ayna dhinaca kale xumaan isu bedelin marka meesha duqayntu ay ka dhacday ma meel bannaan ay ahayd mase dad deegaan ah oo meesha deganaa oo aan wax dhibaata ka gaarinay tahay ganuur ribet waxa haddii lagu soo noqdo waa meel tuulo ah eeg weyn oo biyaha laga cabaa ku yaalla iyo baraagaa ku yaalla banaankeeda marka meesha ah oo magaalada banaankeeda oo u dhow oo hal kilomitirba aan u gaarsiisnayn ayaa maxaan ku rahdaa meesha gantaalku ku dhacay waxa ay rideen waxaan jug weyneyn waa laakiin dhulka holcinaya oo saddex gantaalah ilaahay mahadiis waaye xoolo iyo dad midna wax kuma yeelin laakiin gaari dameerkaas uu meesha maxaan ku rahdaa taagnaay bahalka gaariga oo ka furaay oo dameerkii xataa una la socon oo kor u taagnaay keliya ayay waxyeello ku dhufteen inta kale waxyeello ma gaarin ma garanayno joog hoose ayna ku socdeen oo xataa dadku waxay arkayaan shacabka meesha joogay ciidamada saaran xataa diyaaradda way arkayan diyaaradduna way tuusinayeen ciidankuna xataa saaraay si toosay u arkayan oo dadku ay tuutaysanaayeen leeyihiin ciidanka ethoobiya waxaay degan yihiin degmada maxaas magaalada beledweyne iyo meelo kale oo gobolka ka mid ah dowladda soomaaliya ama dowladda dhexe hirshabeelle iyo ciidanka ethoobiya ee maxaas degan ma weydiiseen cidda diyaaradahaasi lahayd iyo ujeeddada laga lahaa
haddaanu weydiinay saraakiil oo inta ka joogta ciidanka soomaaliyana arrintaas waxay yidhahdeen waa baaraynaa waanu raadinaynaa laakiin annagu haddaan nahay maamulkii degmada maxaas iyo shacabkii iyo dhammaan waxaan ka digaynaa khatartaasoo kale inaysan ugu soo noqon oo dadka shacabka ayna dhibaata gaarin iyadoo dhinac kale loo duulayo nimankaas waa la ogyahay meeshay joogaan aad bay uga fog tahay uma soo dhowo degmada beledweyne meel konton kilomitr u jirtay saldhigyo ku leeyihiin waa la yaqaanaa haddii ay howlgal samaynayaan cidda hadda ka dambeysana ma naqaano ma saaxiibada dowladda soomaaliya ma militariga ma naqaano annaga cid cid hadda oo si toosa uguloo arrinkaas qaaday laakiin waa arrin aan aan aada iyo aada uga murugoonayno arrintaas inkastoo nasiib wanaag aysan dad iyo duunyo waxgeysan haddana waxaan ka baqaynaa barnaamijkii lasoo wareejiyo la sheegayay inuusan mid dhibaato ummadda u geysa iyo shacabkaba una noqon sida aan ka warqabno wadadii maxaas loo marayey oo beledweyne iyo maxaas isku xiraysay waa ay go-an tahay al-shabaab ayaa ku sugan wadooyin kale oo dadku isticmaalayeen sidoo kale isbuucii hore ciidamo dowladda ka mid ahaa lagu weeraray oo dhaqdhaqaaqeed aada u yaryahay xaggee kan maamul ahaan degmada maxaas wadda idiin ah markaad rabtaan inaad timaadaan magaalada beledweyne ama gobolka intiisa kaleba waxa weeye annaga maamul ahaan meesha aan maraynaahi waa meel iska oon xaalad caadiya waktiga lagu jirana lama sheegi karo maamul ahaan meeshan marno sababto ay tahay sabab amni darteed ayaan looga sheegi karin dadkii siyaasiyiinta iyo shabaab ee dadka kale oo dowladda u shaqeeya iyo ciidamada iyo dadkaas unbay ay gaadaan marka dadkaas ayaa ayaa culays weynu haystaa iyagana dadka kale shacabkana waxaa haystaa waxa weeye gaarigii ka beledweyne ka baxa lacag oo canshuuraha laga qaadaya deedna dadkii ay ku kordhaysaa marka oo culays weyn ku noqonaysa marka intaasa ayaga culayskoodu dhinacooda dadka shacabka ka saaran yahay oo inay iscaartii oon ku kororto ogiyo dadka siyaasiyiinta iyo ciidamada iyo waxaasay miino la aagtaan marka sidaas way arrintu
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada maxaas ee gobolka hiiraan maxamed cabdi cawaale isagoo beledweyne ku sugan ayuu u warramayey wariyaha magaaladaasi nooga soo warrama xuseen xasan dhaqane markana dhinacii heesaha ayaynu eegaynaa dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan codka macaane allaha u naxariisto boqoradda codka xaliima khaliif cumar magool
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale waxaa inoo soo socdaa qodobo ay ka mid yihiin dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe balse markan wararkii caalamka aynoo dib idiin xusuusino
wararka ka imanaya magaalada baydhabo ee gobolka baay ayaa sheegaya in bambgacmeed lagu weeraray guri ku yaala xaafadda wadajir amaba a d c ee magaaladaasi baydhabo guriga la weeraray ayaa la sheegay inuu degan yahay xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamankii sagaalaad ee dowladda federaalk soomaaliya warar aanu ka helnay dadka deegaanka ayaa sheegaya in ugu yaraan hal qof oo rayida oo dumar ahi ay ku dhaawacantay qaraxaasi
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa warqadu u diray ra-iisul wasaaraha bakistan imraan khan waxa uu kaga codsaday in islaamabad ay kala shaqayso sidii kooxda taalibaan loo keeni lahaa miiska wadaxaajoodka khan ayaa maanta wariyaasha u sheegay in warqadda uu helay saaki oo isniin ah wuxuuna ballan qaaday in bakistan ay samayn doonto dhammaan dadaalada suurtagalka ah si ay gacan uga geysato hanaanka nabadda ee dalka afghanistan afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda bakistan maxamed faysal ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne trump warqadiisa uu ku sheegay in muhiimadda ahmiyadiisa gobolka ay tahay sidii loogu guulaysan lahaa heshiis ku salaysan wadaxaajood oo laga gaaro dagaalka dalka afghanistan faysal ayaa dhinaca kale sheegay in trump uu warqadiisa ku qiray in dagaalka afghanistan uu khasaare gaarsiiyey maraykanka iyo bakistan labaduba
madaxweynaha dalka nigeria moxamedu buhari ayaa sheegay inaanu geeriyoonin oo uu nool yahay isagoo sidoo kalena beeniyey in qof isaga u eg oo suudaani ah uu booskiisa joogo madaxweynaha nigeria ayaa meesha ka saaray wararka geeridiisa oo axaddii laysla dhex maraya internetkana lagu faafiyey kadib markii uu qurba joogta dalkiisa kula kulmay dalka poland oo uu kaga qaybgelayo shirmadaxeedka cimilada qaramada midoobay dhab ahaantii waa aniga waxaan idiin xaqiijinayaa in qofka idin hortaagan uu aniga yahay ayuu sheegay amaba u sheegay jaaliyadiisa isagoo intaasi ku daray inuu dhowaan u dabaaldegi doono sanad guuradiisii toddobaatan iyo lixaad isagoo xooggiisu uu dhammaystiran yahay buhaari waxa uu yidhi waxaa jira dad badan oo jeclaa inaan u geeriyoodo xanuunkii ahaye bayaan uu soo saaray afhayeen isaga u hadlay ayaa lagu sheegay in dadka qaarkii ay u tageen madaxweyne ku-xigeenka iyagoo qalqaalo ugu jira in ay booskiisa galaan maadaama ay aamineen in madaxweynuhu uu geeriyooday wararka sheegaya geerida buhaari ayaa soo ifbaxay kadib markii uu inta badan sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii ku qaatay magaalada london halkaasoo looga daweynayay xanuun aan la shaacin waxa uu yahay kadibna fagaarayaasha aan dib loogu arag
intaasi aynu ku dhaafno qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa dhegaystayaal waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a markana ku soo dhowaada doodii gaabneed waxaa soo jeedinaysaa zaynab abuukar
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan caqabadaha dhanka amniga ee ka jira magaalada muqdisho iyo sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka nabadgelya darada kadib qaraxyo iyo dilal siyaabo kala duwan uga dhacay maalmihii lasoo dhaafay degmooyinka gobolka banaadir oo dad fara badan ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waxaa dooda igala qaybgelaya brofeor maxamed axmed maxamuud oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed kuna sugan magaalada muqdisho iyo maxamed cumar geedi oo wasiir ku-xigeen iyo xildhibaanba kasoo noqday dowladii ku-meel gaarka ahayd ee soomaaliya waxaana hadalka ku horeeyey maxamed cumar arrimaha amniga ee beryahan ilaa iyo dowladan markay timid iyo waayihii horeba jiri jiray waa guud ahaan musiiba ummadan soomaaliyeed si guud u haysato dowladda ayadaa mandatekeeda tahay inay yani qaada mas-uuliyadda noocaas ah inay ummadda ka kaafiso ballanqaadyadii ay kusoo galeen dalkan ayay ahayd inay mataqaana madax ku noqdeen ilaa iyo hadda ma muuqata bulshada soomaaliyeed oo annaga aan ka mid nahay dadkeenan siyaasiyiinta ah ilaa hadda siyaasad cad oo looga hortegaya shabaab oo muuqata
brofeor maxamed axmed maxamuud waxa dhacay horta waxa weeye xagga rabbuu ka dhacay laakiinse wasiirka saaxiibkay wuxuu yidhi ma garanaysaa istaraatiijiyad cad dowladdu horta amniga horta waxaa iskale shacabka soomaaliyeed inay amniga ka qayb qaataan qof kasta oo soomaaliya oo muwaadin ah ama wasiir ha noqdo ama shicib ha noqdo ama brofesor ha noqdo waxaa xil ka saaran yahay amniga ummadda dowladdu waxay u adeegtaa ummadda shacabka ayaa waa dhaliishu saarantay dowladda ma saara shacabkaa soo sheegi lahaa dadkani dowladduna tallaabay ka qaadi lahayd balse shacabkiibaa seexday shacabkiibaa dhaliishaasi ku dhacaysaa dowladdu waxay ee, howlgelisaa shacabka ayay u adeegtaa shacabkii haddii aan waxba sheegayn waxaan leeyahay dowladdu dhaliil male aynu u guntano qaabka aynu ula shaqayn lahayn dowladda haddii kale dhibaatadu shacabkay ku dhacaysa ayaa ummadda soomaaliyeed markaa dowladdu wax eeda male istaraatiijiyado badan bay ayay dowladdu keentay oo qorshayaashii badnaana way ku guulaysatay xagga ama xagga maxay ahayd ee, waad ogtihiin siyaasadda dibadda xagga maaliyadda iyo lacagta marka ee ta amniga shacabkaa laga sugayaa shacabkaa dowladda ee laba shaq madaxweyne iyo ra-iisul wasaare lagama sugaya nabad ee waxaa laga sugayaa shacabku inay soo sheegaan laamaha amnigana la xidhiidhaan marka shacabkaa hurda shacabka u ka cabaan leh saasaan u leh waad maqlaysaa eh, maxamed cumar geedi dooda rofesor maxamed axmed maxamuud wuxuu leeyahay amnigu waa mas-uuliyad guud ahaan dadka saaran oon dowladda kaligeed ma ahayn si gaar ah iyadu far aad baa mahadsantay horta profesorka waan ixtiraamayaa laakiin uma- yani u malayn mahaya inay in sax tahay in shacbiga laga sugo eh, mas-uuliyadda inay saaran tahay shacbiga mas-uul baa laga yahay mas-uuliyadda saaran inay soo sheegaan shacbiga waa in la gaarsiiyaa waa in la abuuraa kalsooni ay kusoo sheegaan u malayn maa inay mas-uuliyad saaran tahay because shacab qaar barakacyaal yahay qaar baahi u leenaya qaar amni darre qaxooti usoo galay qaar eh, beriis laga soo ceersaday qaar qaraxyada ku dhimanayaan qaar maxaa la yidhi basarood madax looga hayo Een, hataa ma garanaysaa ciidankii amniga mararka qaarkood een, siyaabo kama ama kas lafteedaba ay yani ugu dhaca daliil ugu dhaca yani dadkan waa dad dhibanayaal ah marka dowladda ayada ayaa la rabaa inay abuurto kalsooni bulsho ayada ayaa la rabaa mabaadi'da dib u heshiisiininta is-aaminaada wax wada lahaanshaha in mas-uuliyadda la wada leeyahay inay dadka mas-uul ugu yihiin yacni inay meesha abbaaraan ee aanay kala geynin dadka aana lagu eedeynin waxaa eedda iska lahayd mas-uuliyadda dowladda ayadaa la rabaa inay kalsoonida bulshada abuurto ayada ayaa la rabaa inay hogaamiso ayada ayaa la rabaa amnigaanu ayagaa u dhaartay marka ilaa ay hadda qorshe cad oo shacbigii iyo dowladdii ay wax ku wadaagi karaan lama hayo rofesor maxamed axmed maxamuud waad maqlaysaa dooda maxamed cumar geedi wuxuu leeyahay dowladdu waa in ay la timaadaa istaraatiijiyad ay bulshada kula shaqayn karaan maadaama iyadoo loo igmaday mas-uuliyadii dalka iyo midda amniga Ee wasiirku golaha fulintu ka mid ahaa ee, wuxuu istaraatiijiyad buu ku shaqayn jiray xukuumaddii uu hadda xilkeedu dhammaaday ee soo dhammaatay bila qorshe ma ahayn xukuumadda hadda jirta istaraatiijiyad cad bay ku socotaa meel aad u culus bay wax ka qaaday hadday amni tahay hadday maaliyad tahay hadday arrimo dibadeed tahayba istaraatiijiyad bay leedahay qorshay leedahay balayn bay leedahay xagga oo maxay ahayday laga hurdo ee aan hurdadu ka kicilaaday waa xagga ee maxay ahayday ee shacbiyadda bulshada ee hadday ee, golaha sharci dejinta golaha ee maxay ahayday aduu shacabka xagga dadweynaha waxaa loo baahan yahay een, in fiiro gaara loo yeesho dadka wax samaynaya nooc kastoo yihiin oo soomaaliya ajanabi hadda hadday ku jiraan dadku waxba ma samayn karaan waxa weeye shacabka ayaa waxaa markaan leeyahay shacabka xilku xilka dowladnimo u- madaxdu saaran yahay madaxdu laakiinse waa inay shacabku la shaqeeyaan iyo eh, golaha sharci dejinta iyo golaha eh, xukuumadda oo isku duuban taasi waxay keenaysaa midnaantaasi dowladdu markii loo baahdo da- dadka ficilka samaynaya marka lasoo sheego tallaabay qaadaysaa iyo heegan waad ogtihiin habeen iyo maalin inay ciidanka xooga eh, ciidanka booliska soomaaliyeed ay dariiqyada taagan yihiin iyaga oon u dhammaystirnayn xuquuqdoodii iyadoon loo dhammaystirin habeen iyo maalin usoo jeedaan haddana ay dhibaatadii dhacayso taasi shacabka lagu soo hoos kabanayaa sababta aan wasiirka u leeyahay shacabka shacabku waxa weeye soo sheegis baa laga rabaa shacabkii hadday lafahoodii dadkii baabiinayay soo sheegi waayaan dee dowladdu waxa weeye madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaaruhu khayre labadaas labadaasi shaqsi ma qaban karaan waxba waxa weeye in lala shaqeeyo oo aynu si duuban si wada jira gacmowda jir bay wax ku gooyaan shacabka waxaan u leeyahay ha soo sheegaan hana laamaha amnigana ha la xidhiidhaan marka ee, hadda amnigaa wax naga yar qasan yihiin insha allahu amniga istaraatiijiyadiisa waa la helayaa laakiinse shacabku waa inay la shaqeeyaan dowladda ay ku tiirsataa dowladuna dowladuna ay adeeg degdega fidisaa markay shacabku soo sheegaan taasumaa nabadda lagu gaari karaa baan leeyahay wasiirka waxaan siinayaa maxamed cumar geedi maalin walba taliyayaasha xog bay keenaan Een, maalin walba qoraxday taagan yihiin maalin walba jidkay ku dhintaan aad baan u ammaanayaa askarta ee soomaaliyeed ee dhiban laakiin waxaan isleeyahay istaraatiijiyad cad oo siyaasadeed oo dadka ay ku wada shaqeeyaan war ninba ninbuu iska fiirinaya maamul goboleedyada dowladda dhexe midba yani waa siyaasad xumada waxaasuna waxaa ku luusgaroobaya ummadii soomaaliyeed guud ahaan iyo amnigeeda waa marka dowladda la rabaa in amniga gobolada iyo kan ee, muxuu ahay caasimadda intay isku xirto xa- xarumaha cadowgu leeyahayna la burburiyo dowladda markaas dadka markaas ay aaminayaan haye brofesor maxamed axmed maxamuud wasiirku waxa weeye xasiloodan darrada anu horan uga soo jawaabay laakiinse ee, ta xagga oo meel ay qabatay ma jirto dowladdu tallaabo ay qaadina ma jirto waad ogtahay ee, hadda shabeellada hoose meel lagu nastay noqotay waxa weeye aad bay istaraatiijiyadaasi loogu nastay waxa weeye tallaabo tallaabaana loo socon doonaa insha allah horta taasan taa ka leeyahay waxbay ka qabato hadda waxa la weliba la taaban karo ayay ka qabatay ayaan leeyahay taasi waa wax cad maaha wax qarsoon waa hadda eh, istaraatiijiyaddu waxay ku jirtay waa uu ogyahay in hadda tallaabo la qaadayo hadda lagu socdo jubbooyinka inta u dhaxaysa ee tartiib tartiib loo dejin doono ee sida hadda istaraatiijiyaddu ay ku caddahay oo magaalooyin hadda sida markoo kale waad ujeedaa inay degan tahay xaaladeedu degan tahay dowladdu si fiican hadda ay uga howlgasho ee, in laga warsogo waxaana mar lama wada gaadhayo waxa weeye eh, ummad dhan oo labaatan iyo shan sano fawdo ku jirtay mar lama wada xallin karaa leeyahay waxa weeye tartiib baa loo xallinayaa ee, istaraatiijiyad iyo qorsho fiican oo aan arakayno oo ummadda shacabka soomaaliyeed ay u wada jeedaan baa jirta waxaan leeyahay wasiirka een, ummadda soomaaliyeed waxay u baahan tahay horta waxay u baahan tahay in gacan weyn la siiyo inaynu gacan weyn horta ummadda soomaaliyeed waa inay gacan weyn dowladda siisaa waa inay eh, madaxda qarankuna eh, bal hadda istaraatiijiyad iyo qorshihii horey ku socdeenna ay wax ku daraan ee shacabkana insha allah waxaanu ka rajaynaynaa inay shacabku toosaan inay kaalintooda ka qaataan maxamed cumar geede adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay war dowladda waxaan u baahanahay ayadaa dalkan u dhaaratay dalkan shabaab mas-uulka ma ahan dowladda ayadaa mas-uulka ah ilaahayna waa kula xisaabtamaya ummadda soomaalida waa kula xisaabtamaysa mas-uuliyadda ay leeyihiin ayay ka mid tahay in bulshada iyo am- hay-adaha amniga la isku xiro halkaas ayaan ka dareemayaa dabacsanaan la-aan een, xasiloonin siyaasadeed in la abuuro in la abuuro acceptability is ogolaasho bulshada dhexdeeda in la abuuro dadka d- dembiilayaasha ah ee dadka ku dhex jiro ee dadka dilaya waa dad fara ku tiris ah ama ay meel ay ku gabadaan aan helin haddii shacbiga la kasbado marka kasbashalaan xagga shacbiga ah iyo mas-uuliyaddii oo lagu guuldaraystay ayaa waxay ka qayb qaadanaysaa in amnigii uu faraha ka sii baxa dalkan waxaa u baahan yahay hasee lagu hananayaa ummadan accountabilitygeeda hogaankeeda mas-uuliyaadkeeda dadka matala waxyaabaha consen- oo- oo concernka jira in wadar ogol lagu lagu xaliyo amnigana gacanbiri lagu qabto ciidamada si sax loo dhiso marka anigu waxaan leeyahay dayac meeshaasu ku jiraa stiil ma arkin hal tuuloo shabaab laga qabtay qorshe cad oo shabaab lagula dirirayo dowladdan laba sana ka dhamaatay haddii nimanka shabeellada hoose ku degayeen afgoy dhinaceeda ee markay rabaana soo baxayaan shacabka maxay kugu aaminayaan nimanka waa in meelahooda looga taga janis marka ay helaan shacabka waxbay sheegi karaan laakiin shacab marka adiga canshuur ka qaada inta lagu soo damo canshuur kale laga qaadaya ee sidaa mataqaana acceptagareeye ee aqbalay in eed aad eedaysa maadaama ay waayeen cid protection garaysa inaan maanta lagu eedeeyo sax ma ahan xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay brofeor maxamed axmed maxamuud oo ka mid aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho iyo maxamed cumar geede oo wasiir ku-xigeen iyo xildhibaanba kasoo noqday dowladii ku-meelgaarka ahayd ee soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad bay u mahadsan tahay zaynab abuukar maxamed oo barnaamijkaasi dooda gaaban nala socodsiinaysay halkaad kala socotaanna waa v o a markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii qurbe waxaa la diyaara jaamac buula jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteenna qurbe iyo toddobaadkan qormada toddobaadkan dhegaystayaal waxaannu ku soo qaadanaynaa qaybtii labaad ee qormadii aannu toddobaadkii hore halkan ka sii daynay oo ku saabsanay wax ma laga bartay dilalka dhallinyarada soomaalida ah ee magaalooyinka qurbaha ka dhaca khaasatan gobolka alberta ee dalka kanada magaalada edmonton waxaa toddobaadkii hore barnaamijka nagala qayb galay injineer jibriil cali hereri oo ka mid ah madaxda ururada soomaalida halkaasi xildhibaan hore cabdulaahi rooble oo ka mid ah odayaasha islamarkaana ahaa xildhibaan ka mid ah baarlamaankii hadda wakhtigiisu soo dhammaaday ee federaalka soomaaliya iyo xasan maxamed tukade oo ka mid ah madasha daljir iyo neergaladka magaaladaasi waxaannu dhegaystayaal horey uga hadalnay toddobaadkii hore cashiradii laga bartay waxa asalka u ah dhibaatooyinka dhallinyarada soomaaliyeed ay ugu dhammaanayaan magaalooyinka qurbaha oo qaarkood loo dilo iyo eh, wixii laga bartay in lagu dhaqmay haddaba maxaa xal u ah ayaannu ku eegaynaa toddobaadkan waa kan isla injineer jibriil cali hereeriye oo ka hadlaya qaybtii ugu dambaysay ee qodobka waa maxay sababaha ay dhallinyaradu u dhimanayaan waxaa oo soo ka- jeedin badan ayaa ka soo baxday talada bacdaha istarigaas aan samaynay Een, waxaa ka soo baxday waxyaabaha ugu badnaa waxay ahayd in badanaa gabdhaha oo kale een, marka ay isku imaanayaan oo ay ay wada sheekaysanayaan ay tagaan xaafad xaafadaha kamid ah oo oo- oo gabdhaha midood xaafadooda ay isugu tagaan meesha dhalinyarada oo wiilashana ay tagaan waayankiyada ama ay tagaan moolasha taasoo keeni karta inay markaas ay ay waxyaabo aan wanaagsanen ay sameeyaan maadaama ay isla wada socdaan Een, waxaa kaloo kamid a isla degaanshaha horta in laisla dego meel taas kulley inay uma wanaagsano soomaalidu waxay u baahan yihiin kuwa dadka cusub waa gooni inay guryaha dowladda tagaan laakiin haddii macnaha dad eh, wax badan deganaa magaaladan ay jiraan waan la socdaa waan fahmi karaa inuu dhaqaalaha u saamaxaynin inay inay macnaha ay sometimes ay guryo caadiha ay gaartaan laakiin si dhalinyarada een, dhibka haysta ay uga baxaan een, iskuulo wan wanaagsan ay u tagaan cabdulaahi roobla-aan ceo ma jiraan wax dadaalla ah oo hadda socda oo soomaalida edmonton iyo kanadaba ay isleeyihiin dilalkan uga hortaga ama ku yareeya way jiraan een, kow waxaa laga bilaabaa xaasaska laftoodu maanta wa- way ka een, een, ka badan yihiin fikradka ay ka qabaan dhallinyaradooda inay hagaagto iyo inay xumaato qoysaska laftooda aad bay arrinta iminka aweer uga yihiin dadaal badan bay sameeyaan dibadaha laga yaabaa marmarka qaarkood inay kaxeeyaan masaajidada ayay ku xidhaan hooyooyinka iyo aabbayaashu siday baryihii hore ahaayeen maanta maaho carruurtooda aad bay ugu xidhan yihiino way og yihiin khataraha fara badan ee xaafadda ka jira way og yihiin inkasta oo levelkii loo baahnaa aan weli la gaarin communitiga lafteedu hadda aad bay arrintii u soo kartay dhibaatooyinku awal waxaa layslahaa meelo gaara ayay ku koobnaan doonaan ama dad gaara ayay ku koobnaan doonaan dadkaasi meesha hadday ka baxaana waxa kale waa hagaagayaan oo tusaale ahaan waxaan islahayn haddii qoladii markii hore aan ka sheekeeyey ee dalka weynaan ku yimid ama waxoogaa ku yimid ee la qabsan waayey ay waxoogaa dhibaato sameeyaan gruubkaasi markay meesha ka baxaan ama waa weynaadaan oo dad waaweyn oo koray oo guursaday oo nolosha wax ka qaybsaday ay noqdeen gruubka yaryari waxay noqon doonaan dad soo kaca bay noqon doonaan waaya ma dhicin taasi Eh, marka eh.
maadaama ayan taasi dhicin waxa weeye bulshadu hadda iminka dadaal badan baan wadnaa aan doonaynaa in arrintaa wax laga qabto oo loo waan loo gondadego oo ruuska mash- mashaa- mashaakilka oo dhan meelaha ay ka jiraan qaar waa naqaanaa ee kuwa naga maqana in la keeno waayahay waan faahfaahinaynaa dadaalka la wado jibriil baan ku celinayaa wax yar inuu noogu daro Eh, wax dadaala oo jiro oo hadda la taaban kara ma jiraan dadaallo hore loo soo sameeyey way jiraan ma ma sida hadda la sheegay maadaama waxbarashada qaarkood ay ku liiteen een, een homework kalaabyo badan oo loogu talagalay in maarata ciyaalka waxbarashada tayadooda lagu kordhiyo waa loo sameeyey oo ilaa maarata fa- afar maalmood shan maalmood socda Een, een, safarka oo kale een, waad la socotaayo camba loo wadaayo taasoo lagu yareynayo marka waxyaalahaas oo dhan waxay keeneen marka in dhimashadii sidii ay u badneed two thousand six ilaa iyo two thousand eleven inay sidii kasoo yaraatay laakiin em, macnaha way dhacdaa marka last usbuucii lasoo dhaafay wiil soomaaliya baa maaragtay meeshaan ku dhintay oo maaragtay kolley em, arrin aan wanaagsanen ahayd oo ee, qabowgii uu ku dhintay ma garatay marka dhibaatooyin badan oo kale oo arrimo kale oo oo- oo keeni kara maadaama dadki ay iska dhibaataysan yihiin ayaa waxay keenaysaa in waalidiintii iyo em, iyaga laftooda dhibka haystay ay- ay keeni karto marka em, ciyaalkii ay korinayeen in ayagana dhibaatadii ay usoo Waaya.
gudubto taas ha waayahay jibriil Eh, xasan eh, maxamed xasan tukada ayaan siinayaa xasan maadaama in wax laga bartay aada saluugtay dadaalka ee hadda socdo oo sida ay odayaasha saaxiibadaa taabteen maxaad ka dhahaysaa horta dadaallo badan ayaa lagu jiraa oo communitiyaasha siday hore u sheegeenba dhalinyaro badan ayay eh, ku hayaan community centerka Eh, laakiin waxaan u sulugaya arrinta aniga dadka communitiga ku xidhan iyo dadka masaajidka ku xidhan ma ahan dadka eh, dhallinyarada dhibaatada badanaa ku dhacdo marka waxaad moodaa disconnection inuu jiro oo dhallinyaradii wanaagsaneyd kaliya ayay tegayaan meelaha looga baahan yahay laakiin dhallinyaradii kale ay aan loo sameynin wax la yidhaahdo outreach ama in lagu soo xidho communitiga iyo masaajidka sababtoo ah haddii dhallinyaradaasi aan la raadin ay u arkaan ayaka in dad gooni loo saarayo inay yihiin inay kusii fogaadaan dhibaatooyinka ay kala kulmaan bulshada aan ku dhex noolnahay ee waxay yeelanayaan saaxiibo xun marka sidaan la socdo aniga iskuulaadkan la shaqeeyaa dhallinyarada fiican waa kuwa meel walba ku xidhan oo meel walba imaanaya community centerka laakiin inta banaanka ku jirto oo aan la ogeyn ayaa ka badan marka sidaasaa jirta gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay xasan adiga ayaan kaa bilaabayaa ma laga yaabaa dadaaladan haba aad saluugtid hana yaraadeen hana tabar darnaadeene in la arko mustaqbalka dhow in ay isbeddel ku sameeyaan tirada iyo sababaha kala duwan ee ay dhallinyaradu u dhimanayso waan rajaynayaa aniga in arrintaasi xal laga gaari doono mustaqbalka because dadka dhan hadda way ku baraarugeen arrintaani inay tahay arrin culus oo loo baahan yahay in meel looga soo wada jeesto sidoo kale waxaan rajaynaynaa inaan shir qabanno oo aan u yeerno ba dhalinyarada suuqa ku jirta oo aanan lagu arkin meelaha community centerka iyo masaajidyada haddii aan heli karno meelaan isugu keenno oo aan weydiino duruufta haysata iyo sida loo caawi karo haddii ay u baahan yihiin communityga hee caawimaadiisa iyo iyo bulshada soomaaliyeed waaya jibriil ibrahim wallaahi horta soo far waxaan ka hadalnay keliya dhalinyarada inay dhibaato haysato oo ay qaarkood xun yihiin laakiin kama aanan hadlin dhalinyaro badan oo aada u wanaagsan ayaa jirta jaamacadaha waxaad moodaa hadda inay aada iyo aada loo galaayo wiilasha gabdhaha inkastoo gabdhaha ay ka badan yihiin wiilasha oo maaragtay haddana waxaad moodaa in maaragtay loo baahan yahay moor in in dadaal badan lagu sameeyo arrintaas wallahi dadaaladii la sameeyey wax badan ayay wax ka bedeleen laakiin mar walbaba waa in dadaalka lasii kordhiyaa si maaragtay resultiga iyo iyo aada u wanaagsan loo helo waaya cabdullaahi roble aada iyo aad baan runtii u aaminsanahay in dadaalkan mar walba waa la soo waday waxunbay waxunbaa kala duwanaa heerarka waxqabadka iyo cidda lala kaashanaya iyo aqoonta bulshada u leedahay sida wax loo qabanayo unbaa kala duwanaa mooyaane mar walba dadaalku waa jiray iminkana waxaan rabnaa dadaalka in la kobciyo oo maanta waxaa jira dhalinyaro badan oo sidaa hadda laga soo qaaday jaamacadaha jooga oo masaajidada jooga oo aqoon badan yeeshay oo xirfado leh oo maanta meelo fiican ka gaaray aqoonta iyagaan rabnaa maanta in la adeegsado oo aanu bulshadii ay u dhaxaysay gaabku ka dhex kudhaxeeya dhalinyaro yaryar oo iskuullada ka iskuulladii kaso ka droobgaroobay iyo dad waaweyn waxaa mushkiladoodii aan rabnaa maanta inaan dhex gelino dhalinyaradii aqoonta lahayd oo iyaga la dacda ahaa oo ay ay isheli karayeen oo yaqaaneen meesha ay joogaan in marka ay bal iyagii aan adeegsano oo aan bulshadii hooyooyinkii waalidiintii dadkii waaweynaa iyo dhallinyaradii waxgaradka ahayd intaanu intayadaasi iskaashano dabadeedna aanu isugu tagno bal hadda dadkan maqan waxa ay ilaa iyo hadda ku maqan yihiin iyo dhibaatada haysata ee aanu wax kala qabanno in loo fasiro un maaha dhallinyaradu in in ayan iyagu khalad samaynayaan waxaa laga yaabaa inay wax badan tabanayaan oo oo ay kala yihiin waalidiinta iyo bulshada ay kala yihiin barnaamijkeenii qurbe ee dhegeystayaal toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanay in wax laga bartay iyo in kale dhibaatooyinka dhallinyarada kaga yimaada dilalka ka dhaca qurbaha khaasatan magaalada edmonton ee dalka canada oo ay iigu marti ahaayeen cabdulaahi rooble oo xildhibaan ka ahaa baarlamaanka soomaaliya xasan maxamed oo loo yaqaan xasan tukade kana mid ah dhallinyarada iyo weliba madasha daljir oo ka dhisan magaaladaasi iyo jibriil cali hereri oo ka mid ah madaxda ururada soomaalida khaasatan ururka somaali canadian cultural society of edmonton tan iyo kulantadeena dambena waxaan idinkaga tegayaa ismaqal dambe oo xiise leh
jaamac abdulle ayuu ahaa oo nala socodsiinayey barnaamijkii qurbe waxaadna kala socoteen v o a dhegeystayaal mar kale dhinacii heesaha ayaynu jaleecinaa waxaa idinku soo maqan heeska istar iyo allaha u naxariistay codkii macaanaa ee cumar nuur cabdulle
socodka laafyaha hagarlihii waxqabashada hindiisihii faalada u halceliiska shiikada socodka laafiyaha hagarlii wax qabashada hindiisiyo faalada wahaleeli iska shiikada haddaan caana lagu qabay ammaan hooyadeed korin ma haysin asluubta iyo xishoodkii haddaan caana lagu qabay ammaan hooyadeed korin ma haysin asluubta iyo xishoodkii waxa kugu haboonahariirahaanugani kiwadaha hariiriya marka roobka uu helo oo xariidu haradiyo together, was chief together. waxa kugu haboona haboona istari waxa kugu haboona haboona istari harirahaanugaali kiwada hariiriya marka roobka uu helo oo xariidu haradiyo Chief together, was chief together. Halirmaan sidii halilaad kumaasha dhallinyaraa hubshiisiyu habla ku ciyaaraan istari istari halirmaan sidii halilaad kumaasha dhallinyaraa hubshiisiyu habla ku ciyaaraan istari
codkaasi macaan ee banaxariistiisa jannaha ka waraabiya cumar nuur cabdulle iyo heestii ester waxa ay gebagebe u ahaayeen idaacaddayadii fiidnimo oo ay idinla socodsiinayeen axmed cali sheekh iyo anigoo ah jacfar kuukaay tan iyo kulanti dambe dhammaanteenu isku duuban waxaannu idinku dhaafaynaa nabadgelyo horseedu maqan yahay igsanay guura sida geel helaa baxay hodiyooda noo telay u horseedu maqan yahay igsanaaye goor waxaan hiigiyo naftaydii adaahebayd ka dhigayo hilbahaygisaafo haweynigalaacay hiigiyo naftaydii adahebayd ka dhigaayo hilbahaygisaafo haweyniigalaacay waxa kugu haboona haboona istari waxa kugu haboona haboona istari adu xaafadii hodaan jidka fooqa hoos mara hareerihiisa ubaxaley habeen ciida ay tahay cadiigow hidaha xidhan beelkii taleexba